habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
fiidnimaah sabtiyah ayaad nala socotaan oo bisha maarso ay tahay saddex sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitabaan iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com idaacadda caawa wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawanana waxaa ka mid ah hogaamiyaasha waddamada afrika ee ciidamadu ka joogaan soomaaliya oo ku baaqay in go'aankii qaramada midoobay ee ahaa in tirada ciidamada amisom si tartiib tartiiba loo dhimo ilaa iyo sannadka laba kun iyo labaatanka laga noqdo waxyaabihii loo unkaday oo loo aasaasay waxaa ka mid ah inay dhistaan ciidan soomaaliyeed oo hanta amniga waddanka marka waxaa la yaab leh oo isweydiin leh maadaama ayaga ay fashilmeen inay micnaha dhistaan ciidan soomaaliyeed oo iga bedeli karaan muddo toban sana ah oo waqti aad iyo aad u badan ah micnaheeda waxaa weeyaan in micnaha ay fashilmeen waxaa keliya ay doonayaan ay tahay keliya inay yani dhaqaalo badan ku raadiyaan soomaaliya
waxaad kaloood maqli doontaan barnaamijkii martida maykrafoonka oo isbuucan ku saabsan somalilan iyo shirkadda d b wold iyo etoobiya arrinka dekedda berbero arrintaa laba loo kala qaadi karaayo mid waa arrin waa dood sharciyeed midna waa dood siyaasadeed haddaan ku horreeyo dooda sharciyeed sida dee maaragtay sharciga caalamigii uu qabo ama african unionka midooda africa iyo qaramadii midoobey iyo waddamada kale dee caalamku siay qabaan dowladda keliya ka jirta soomaaliya intahay dowladda muqdisho ka jirta
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda caafimaadka adduunka oo ka digaysa in tobankii qof ee dunida ku noolba mid ka mid ah amaba tiro u dhiganta sagaal boqoloo milyuun oo qof ay halis ugu jiraan inay dhagabeelaan
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida dabaylo xooggan oo wata duufaan ka dhacaysa gobollada east coastka maraykanka ah ayaa waxa ay sababayaan baraf roobab iyo sidoo kaleeta qabow saameyn ku yeeshay gobollada laga soo bilaabo maine ilaa iyo north carolina dalkan maraykanka booliiska ayaa sheegay in shan qof ay ku dhinteen duufaantaas kadib markii ay kusoo dhaceen geedo dumay iyo laamo soo kala jabay dadka dhintay waxaa ka mid a cunug lix sano jir ah oo ku dhintay gobolka virginia iyo sidoo kale cunug kale oo koob iyo toban sano jir ah oo ku dhintay gobolka new york waxaa dadku ay u badinayaan in goobaha lagu dhintay ay ka mid yihiin gobolada virginia maryland iyo rod island duulimaadkii diyaaradaha ayaa la joojiyey gebi ahaanba goboladaasi waxaana in ka badan laba kun iyo sideed boqol oo duulimaad oo dalka gudihiisii dibadda aadi lahayd ayaa la baajiyey magaalada new york waxaa sidoo kaleeto duufaantaasi ay sababtay inay xirmaan wadooyin shaqooyinkan dhiraahda ee dowladda magaaladan washington ee aan ku sugannahay tareenada ayaa istaagay isaga kala gooshayay magaalada boston iyo washington d c sababo la xiriira duufaantan xoogan oo dadka ay ku dhinteen duufaanta gobolada east coastka ayaa waxa ay sidoo kaleeto la socdo sida la sheegay xawaare aad u dheereeya ayay ku socotaa oo dhan siddeetan kilomitr saacadiiba oo ay jarayso iyadoo gobolka massachusettsna la sheegay inay ahayd halkii ugu darnayd oo xawaare ahaan ay gaartay boqol afartan iyo shan in la eg saacadiiba in ay ku jarayso
dalka shiinaha ayaa ka digay waxa ugu yeedhay raad weyn oo yimaada haddii madaxweynaha maraykanka donald trump uu kusii socdo qorshihiisa oo cashuurta taxriifada ugu soo rogayo birta iyo maadada aluminamka ee maraykanku dibadda ka soo dhoofsado shan iyo labaatan boqolkiiba ayaa la saarayaa birta halka toban boqolkiina la saarayo maadada aluminamka wang hajun oo ah madaxa xafiiska baadhista ee wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa sheegay jimcihii tacriifadaas cusub ee lasoo saaray inay si weyn u dhaawacayso heshiiska ganacsi ee labada dal ee ay mas-uulka ka tahay hay-adda ganacsiga adduunku mas-uulka ayaa sidoo kale sheegay intaasi ay raad weyn ku yeelan doonto hanaanka ganacsiga caalamiga ah ee caadiga ah sarkaalkaas reer shiine ayaa intaasi ku daray in haddii tallaabooyinka u dambeeya ee maraykanku ay dhaawacaan danaha shiinaha uu shiinuhu la shaqayn doono dalalka kale ee uu hanaankani saameeyo si ay u ilaashadaan xuquuqdooda iyo danahooda dhinaca kale ra-iisul wasaaraha canada justin trudeau ayaa sheegay in hanaanka tacriifadeed trump ay tahay sida uu hadalka u dhigay mid aan gebi ahaanba la ogolaan karin trudeau ayaa jimcihii sheegay inuu diyaar u yahay inuu difaaco warshadaha canada canada waa dalka ugu weyn ee maraykanka usoo dhoofiya birtii aluminamka mr trudeau ayaa ka digay in tacriifadaasi ay sidoo kale dhaawici doonto dadka maraykanka ee waxiibsada iyo meheradaha iyadoo qiimuhu uu kor ugu kici doono
ehelada rakaabkii saarna diyaaradii malaysian airline ee lagu la-yahay koonfurta badweynta indiya ayaa magaalada kalabuul waxa ay ku xuseen sanad guuradii afraad ee kasoo wareegatay markii diyaaradaasi ay dhacday xuskan ayaa imaanaya iyadoo ay socdaan dadaallo cusub oo diyaaradaasi lagu baadigoobayo xukuumadda maleeshiya ayaa shirkad sahminta ah oo maraykanka ah waxa ay la saxiixatay heshiis lagu raadinayo diyaaradaasi bishii janaayo wasiirka ah gaadiidka maleeshiya ayaa sheegay in shirkadda ocean infinity oo saldhigeedu u yahay magaalada houston xarunna ku leh meelo kala gedisan oo dalkan ah ay xukuumaddaasi heshiis la gashay waxaana la sheegay inaanan wax lacaga la siin doonin haddii aysan diyaaradaasi helin iyo akhbaarteeda shirkaddan ayaa waxaa la siin doonaa labaatan milyan oo dollar haddii ay hesho wax ku salaysan macluumaad diyaaradaasi ah oo dhul wareegiisa uu ku dhan yahay la sheegay shan kun oo kilomitr haddii ay ka hesho haddii sidoo kaleeto ay ka hesho dhul gaaraya toban kun oo kilomitrna waxaa shirkadaasi la siin doonaa lacag dhan soddon milyan oo dollar sidoo kale shan iyo labaatan kun oo kilomitr haddii ay ka heshana waxa ay heli doontaa shirkadaasi konton milyan oo dollar ocean infinity ayaa waxa ay helaysaa lacag gaaraysa toddobaatan milyan oo dollar haddii ay diyaaradaasi kasoo hesho dhul intaasiba ka baxsan malaysian airline ayaa waxaa la waayey teedii ahayd m h sideedii bishii maarso sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii iyada oo lagu guda jiray kuna guda jirtay markaasi duulimaadkeedii isku xireeyay kulanbuul ilaa iyo bejiin
waxaa gacanta lagu dhigay arday jaamacadeed oo lagaga shakiyey inuu si xun u toogtay waalidiintii iyadoo la joogo dhismaha jaamacadda central michigan ee gobolkaasi ardaygan ayaa dilka kadib hal maalin ardaygan ayaa dilka kadib hal maalin lagu daba joogay james eric davis junior oo sagaaliyo toban jir ah oo ah ninka toogashada lagaga shakiyey ayaa waxaa arkay soona sheegay qof saarnaa tareen marayay dhinaca waqooyi ee jaamacadda in yar ka hor saqdi dhexe xalay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay jaamacadda central michigan ciidanka ammaanka ayaa fariinta qofkaasi ka howlgalay davis junior ayaa lagu eedeeyey inuu dilay aabihii iyo hooyadii iyagoo dhismaha jaamacadda dhex jooga sida booliiska jaamacadda laga soo xigtay dhacdadaas cid kale waxba kuma ayna noqonin saraakiisha jaamacadda central michigan ayaa sheegay in labada qof ee la toogtay ay kale yihiin james davis senior iyo diva davis oo labaduba afartan iyo toddoba jir ahaa saraakiil ku sugan gobolka illinois ayaa sheegay in davis senior uu yahay askari booliiska ka tirsan
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haddii aan ku bilowno shanta dal ee bariga afrika ee ciidamadooda ku yaboohay howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ee soomaaliya jooga ayaa qaramada midoobe ugu baaqay in ciidamadooda horey loo qorsheynaya inay si tartiib tartiiba looga saaro soomaaliya sanadka labada kun iyo labaatanka ay sii joogaan hadalkan ayaa waxaa lagu sheegay warmartiyeed ka soo baxay kulan ay magaalada kambala ee dalka uganda ku yeesheen dhinacyada wakiila ka kala socday shantaasi dal iyo madaxweynaha soomaaliya haddaba wariyaheenna v o eda ee magaaladaasi xaliima athumani ayaa warbixintan kasoo dirtay kambala waxaase soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere ciidanka nabad ilaalinta ee ka howlgala soomaaliya ee amisom waxay tiradiisu la eg tahay labaatan kun oo askari kuwaasoo ka kala yimid dalalka uganda kenya burundi etoobiya iyo jibuuti ciidankaasi ayaa lagu wadaa in qeybtiisa ugu horreysa ay ka baxda soomaaliya sannadkan madaxda shantaasi dal ayaa madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiil kale oo gobolka kula kulmay magaalada kampala jimcihii toddobaadkan wadamadan ayaa mar kale xaqiijiyey sida ay iyaga uga go-an tahay inay sii wadaan taageerada ay siiyaan dowladda soomaaliya dadaalka ay ugu jirto xasilinta soomaaliya madaxda ayaa ka digey dhimista ciidan ee la qorsheeyey inay khatar gelinayso guulihii lagu soo daalay ee la gaadhay ilaa markii ciidankii ugu horreeyey la geeyey soomaaliya sannadkii laba kun iyo toddobadii iyadoo hadda in ka badan siddeetan boqolkiiba dhulka soomaaliya ay hayaan ciidanka qaranka soomaaliya iyo kuwa amisom hase yeeshee xaaladda siyaasadeed iyo ta'amni ee soomaaliya ayaa ah mid nugul warmurtiyeed u akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee uganda sam kuteza ayaa lagu sheegay in madaxda dalalku ay go'aan gaadheen qaraarkii golaha ammaankii laba kun saddex boqol toddobaatan iyo labo kaas oo soo baxay soddonkii agost ee sannadkii hore laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa lagu go'aamiyey in si marxalada ah loo dhimo ciidanka amisom ilaa iyo sannadka laba kun iyo labaatanka waxaa la arkay in ilaa xilligaas la qabtay iyo tirada ciidanka ee qaraarka ammaanku uu sheegay in la dhimo ayna ahayn arrin suuragala islamarkaasna keenaysaa in guulihii la gaadhay la waayo waxaa la arkay in dhimistu ay dhaawacayso awoodda ciidanka amisom ay ku fulin lahaayeen wixii loo egmaday waxaa kaloo la arkay inay dhaawacayso awoodda ciidanka qaranka soomaaliya iyo dedejinta dhisidiisa mid ka mid a arrimaha welwelka keenay ee ay qabeen dalalka ciidamadu ay soomaaliya ka joogaan ayaa ahayd dhaqaalaha aan ku filnayn ee ciidanka amisom arrintaasoo aasaas u ahayd baaqii sannadkii hore ee sheegayey in ciidanka la dhimo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ballan qaaday in ciidanka soomaaliya dib loo dhisayo laakiin waxaan rumaysanahay in waddo dheeri ayna sugayso waxaan u baahannahay in aan dejisanno istaraatiijiyad micno leh si aan oo si waxtar leh aanu la dagaalamo al-shabaab oo aanu markaa uga guulaysanno haddii aanu sii wadno inaan wada shaqayno iyadoo aan caawimaad ka helayno oo caawimaad dhaqaale aan ka helayno midowda yurub iyo bulshada caalamka kale waxaan awood u helaynaa inaan al-shabaab uga adkaano muddo gaaban ayuu yidhi kooxda al-shabaab ayaa sii wada weerarada istabajooga ah ee ay ku hayso dowladda soomaaliya kooxdani waxay weerarkii ugu ba'naa geysatay bishii oktoobar ee sannadkii hore iyadoo baabuur xamuul ah oo walxaha qarxaa ka buuxaan ku dishay dad ka badan saddex boqol oo qof hase yeeshee madaxdii ku kulantay uganda ayaa carabka ku adkeeyey in khatarta soomaaliya ka jirtaa ay sidoo kale ka imanayso kooxo kale oo hubaysan iyo dagaal ka dhex jira qabiilada waa kan madaxa guddiga midowda afrika muuse fiqi maxamed
that we need to continue sustained military operations. Most importantly, we must also address shaki kuma jira inaan u baahannahay inaan sii joogtayno howlgallada militari ta ugu muhiimsan aan doonayno inaan si dhammaystiran uga hadalno waa waxyaabaha keenaya xagjirnimada ciidan qorashada al-shabaab iyo cabashooyinka deegaanada iyo dagaalka meelahaasi ka jira ayuu yidhi waxaa kaloo shirkii dhacay culayska lagu saaray baahida ah in dad ka badan shan milyan iyo afar boqoloo kun oo qof oo soomaaliya ku nool ay u baahan yihiin kaalmo naftooda lagu badbaadinayo maxamed cabdisandheere ayaa warbixintii wariyaha v o eda xaliimaha athmaani ee kasoo durtay magaalada kambaale ee dalka uganda noo soo jeedinayay haddaba go-aankani muxuu uga dhigan yahay dhismaha ciidamada soomaaliya wadamadani maxay tahay danta ugu jirta in ciidamadoodu ay sii joogaan dalka soomaaliya su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyeena maxamed colaad xasan waxaa uu weydiiyey cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha bariga afrika horta waxaan u malaynayaa shirkan hadda iminka ka dhacay magaalada kambala oo ay ku shireen wadamada ciidamada ka joogaan soomaaliya waxay tuxun yihiin qaraarkii golaha ammaanka ee tirsigiisu ahaa labaatan saddex toddobaatan iyo laba kaasoo qeexaya in ciidanka micnaha amisom la dhimo sanadka laba kun iyo labaatanka la dhimo marka waxay marka mushkilad masala waxa weeyaan amisom toban sana ay soomaaliya iminka ku sugan tahay waxyaabihii loo onkoday oo loo aasaasay waxaa kamid ah inay dhistaan ciidan soomaaliyeed oo hanta amniga wadanka marka waxaa la yaab leh oo isweydiin leh maadaama ayaga ay fashilmeen inay micnaha dhistaan ciidan soomaaliyeed oo ayaga bedeli karaan muddo toban sana ah oo waqti aada iyo aada u badan ah micnaheeda waxa weeyaan in micnaha ay fashilmeen waxaa keliya ay doonayaan ay tahay keliya inay yani dhaqaalo badan ku raadiyaan soomaaliya oo micnaha waxa weye ciidamadan ka jooga wadamadan yani ciidamada ay ka joogaan wadamada afrikaanka ciidamada soomaliya ka joogaan intooda badan waa wadamo micnaha dhaqaalada aada iyo aada isaga hooseeya sida burundi oo kale maaragtay yani waxa weeyaan soomaaliya waxay iska noqotay mashruuc caama oo qof kasta uu xoolo iyo lacag ku sameeya iska noqotay marka waxaa marka isweydiin leh waxaa isweydiin leh hadday doona gormay gormay ayaga ka baxayaan wadankaas goormay ka baxayaan waxay ku doodayaan in micnaha waxa weeyaan yani dhaqaalo fara badan la siiyo agabka loo baahna in la siiyo waxyaaba fara badan bay ku jira wax badan way qab waxbay qabteen oo waxba waxba qabana ma dhihi karayo waxbay qabteen ammaanka waddanka waxbay ka waxbay ka qabteen laakiin mushkiladdu waxa weeyaan waa inay ka baxaan waktigii sugan inay ka baxaan way dadkaas micnaha inay abadiyo u jeedaan macquul maaha taa mid weeyaan midda kale oo runtii xusuda badan waxay tahay waxaad moodaa runtii yani caalamka inuu wili wili aysan u bislayn inay soomaaliya ay cidan u sameeyaan inaysan u bislayn soomaaliya inay cagada isku taagto yani ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliyeed u taallaa in dalkooda iyo dadkooda ay maxaan dadka soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaliyeed u taallaa inay dhisaan ciidan soomaaliyeed saxa oo amniga hanan karayo haddii taa la waayo soomaaliya waxay noqonaysaa iska mashruuc weeyaan qof kasta uu lacag ku raadiyo hanti ku sameeyo maarta wa waa gartay marka qorshahan ciidamadan ay leeyihiin waa in qaraarkii qaramada midoobey laga noqdaa oo ciidamadeenna ay sii joogaan maadaama ciidamada soomaaliya aanay diyaar u ahayn inay waddankii ammaankiisa la wareegaan ma qorshe ka yimid wadamada ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya shanta ah ee bariga afrika dhaca mise waa qorshe soomaaliya ay wax ka wadato oo ay dowladda soomaaliya ka codsatay horta waxaa weeyaan inta badan wadamada deeqda bixiya ee inta badan taageera ciidankan amisom ee gudaha soomaaliya ku sugan taageera runtii waxaa moodaa runtii inay ka daaleen yani deeqdii ay bixinayan inay ka daayeen waxaa moodaa inay ka daaleen soomaaliya waxyaabihii ay siin jireen inay ka daaleen oo caalamka meelo basra badan oo waxaa jir runtii yani iminka la xiisanay si qadiida syria ka taagan iyo yani yeman waxaa ka dhacay waxaasoo idin waxaa moodaa maarta inay micnaha yani ay qeyb ka yihiin yani inay dadkii caalamka ka daaleen soomaaliya inay wax siiyaan maarta inay aada iyo aada ugu daaleen midda kale oo isweydiintana waxaa weeyaan ummadda soomaaliya naftikooda waxaa la gudboon inay fakiraan xukuumadda soomaliya waxaa la gudboon inay fakirto waxay hadda xukuumaddan xukuumad kumeel gaara ma ahan waa xukuumad waxa weeyaan rigli weeyaan marka xataa waxay samayn kartaa yani yani wadamada ay saaxiibka la tahay sida maraykanka ama ingiriiska ama turkiga waxay la samaysan karaysaa waxay la samayn karaysaa micnaha wax loo yaqaano isheeg micnaha yani xiriir military oo dhow oo markaa ciidamo ay ku dalban karayso oo markaa ciidankan amisom bedeli karayo marka laakiin waxaa mooda runtii xukuumaddii inaysan qorshe fiican lahayn waxaa mooda ummadda soomaaliya inay dhisteen wadankooda inay hantaan aysan u bisnayn waxaa mooda ummadda soomaaliya weli kale qoqoban tahay oo weli weli aysan u bisnayn inay wadankooda wax ka qabtaan maartay marka taa marka waxay keentay in wadamadan yani ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ay mashruuc ka dhigtaan soomaaliya maarta soomaaliya ay mashruuc ka dhigtaan taasaa marka waxaa keeny taasaa marka waxay keenaysaa in soomaaliya iska noqoto mashaariic iska noqoto maarta cabdiwahaab waxaa sheegtay in ciidamada amisom toban sana ay soomaaliya joogeen tobankaas sanana ay inkastoo ay wax qabteen wax weyn qabteen haddana ciidamada dhismihii ciidanka soomaaliya ay ilaa iyo maanta leeyihiin soomaaliya ciidamadeedu diyaar ma aha waa inaan anagu sii joognaa intaa laga diyaar garaynayo marka ma yaa laga sugayaa diyaar garaynta ciidamada soomaaliya ma amisom baa sii wadayso sii joogayso ma ciidamada loo magaca laga bedelayaa oo howlgalka laga dhigaya howlgal qaramada midoobey qorshooyinka noocana markay dhacayaan oo ciidamo meel joogay oo wakhtigooda dhammaaday oo la saari rabay dib loo kordhinayo ma sidee wax u dhacaya yaa laga sugayaa ciidamada soomaaliya inay tababaraan walaal waxa weeyaan dhibka meeshu ka taagan waxa weeyaan ciidamadan waddan kasta uu tababaranaya turkiga qaar buu tababaranayaa imaaraadka qaar bay tababaranaysaa wadamadan etoobiya qaar bay tababaranaysaa kenya qaar bay tababaraysaa yani waxa weye jabuuti qaar bay tababaraysaa yani waxa weye maraykanka qaar buusan tababaranayaa marka wadanka dhan waxa laga dadka waxaa laga dhigay dal military ayaa laga dhigay ummad military ayaa laga dhigay marka taa marka waxay keentay in marka jahwara uu galo dhismaha ciidanka jahwara weyn uu galo maarta in dhismihii ciidanku jahwara weyn uu galo maxaa yeelay ciidamadaha faraha badan la tababarayo ee kala duwan ee danaha kala duwan laga leeyahay waxay runtii dib u dhigtay in la dhiso ciidan soomaaliyeed oo weji soomaaliyeed leh oo ka yani oo micnaha waxaa central central command leh central command yani meel meel dhexoo laga xukumo leh ayay dib u dhigtay marka tii marka waxay keentay marka in khalkhal waddanka la geliyo in ummadda soomaaliya ay weeraraan in xukuumadda qorshe adag ay la iman weydo in micnaha waxa weye dadkii dadkii uu iska noqdo dal micnaha yani free for all qof kasta wuxuu rabo uu ka samayn karayo uu noqdo yani inta dhibkaasoo idil ayaa marka meesha ka socdo marka xukuumadda looga bahay marka inay fikirto shicibka soomaaliya looga bahay inay xukuumadooda micnaha ay taageer taageero ku siiyaan si marka yani azmadan ama dhibkan faraha badan ay ku jiraan ay ugu bixi karaan haddii marka taa la waayo marka waxa barnaamijka waa iska soconaya qof kasta lacag buu ku buraadinaya qof kasta lacag buu ku doonaya amison toban sana dadka joogtaa tobanka sana dadka joogta waxay waqtigan waqtigan waxay ahayd inay ciidankii cirka ciidankii dhulka iyo ciidankii badda ay dhisay ahayd ilaa hadda waxay dhisaan mala mana ka danlaa inay dhisaan maxaa yeelay mashaariic fara badan iyo lacaga fara badan bay ku samaynayaan maarta
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdilsamed oo ah cilmi baare ka faalooda arrimaha bariga africa isagoo jooga magaalada nairobi ayuu khadka telefoonka ugu warramay waryahayga maxamed colaad xasan
v o a washington oo idaacadda fiidnimo ay idinla socodsiinayaan maxamed cabdi sandheeri anigoo saare cabdi axmed ayaad nagala socotaan weli iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee maqalka ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay ka digaysaa in tobankii qof ee dunida ku noolba mid ka mid ah ama sagaalkii boqol ee malyuun oo qof ay halis ugu jiraan dhegala-aan sanad kastaba marka la gaaro labada kun iyo kontonka haddii aan la qaadin tallaabooyin muhiim ah wariyaha v o ada lisa shalin ayaa warbixintan janeeva kasoo dirtay cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa soo jeedinaya ururka caafimaadka adduunku waxa uu sheegayaa in afar boqol iyo lix iyo lixdan milyan oo qof oo dunida ku nool ay hadda la ildaran yihiin maqalkooda oo hooseeya kharashka sannadlaha ee dalalka adeega caafimaadka tooska ah leh amaba wax soo saarkooda ay hoos u dhaceen ayaa lagu qiyaasaa toddoba boqol iyo konton bilyan oo dollar mashaakilaadka keena dhagala'aanta ayaa la filayaa inay sare u kacaan sababo la xidhiidha koritaanka iyo weliba da'da dadka oo sare u kacaysa xilli tirada bulshada adduunka ku nool ay sagaal bilyan oo qofa gaadhi doonaan sannadka laba kun iyo kontonka sheeli janda waa farsamo yaqaan ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka w h o gaar ahaan waaxda ka hortagga dhagala'aanta amaba dhagacuslaanta waxay leedahay korarka da'da bulshadu macnaheedu maaha in sarowkaca dadka dhagacuslaanaya aan laga hortegi karin waxay sheegaysaa inay jiraan waxyaabo badan oo barbar socda korarka da'da oo saamaynaya maqalka
waxyaabahan waxaa ka mid ah caabuqa ay xanuunada keenaan oo ay suurtagal tahay in ay nagu dhaceen carruurnimadeenii jadeecada menenjitiska amaba caabuqa dhegaha ku dhaco waxaa kale oo jiri karaa waxyaabo kale oo ay ka mid tahay dhawaaqa xooggan ee muusiga amaba buuqa badan ee goobaha shaqada qaar badan oo ka midana waxaa looga hortegi karaa in laga hadlo hoos ayeena u dhigi kartaa dhega cuslaanta w h o waxay sheegaysaa qiyaas ahaana boqolkiiba lixdan dhagacuslaanta carruurta in laga hortegi karo waxaana ka mid ah in cudurrada laga tallaalo carruurta in la baadho lana daaweeyo infekshanka dhagaha ku dhaca in la iska ilaaliyo daawooyinka maqalka dhaawici kara iyo in la xadido dhawaaqa xoogga badan ee miisigu ka mid yahay haddiiba ay dhacdo in dhagacuslaanta laga hortegi waayo w h o waxay sheegaysaa inay dadka caawin karaan tiknolojiyadda casriga sida waxyaabaha maqalka caawiya iyo weliba waxyaabo kale ee qofka dhegtiisa lagu dhex rakibo waxay sheegaysaa in qalabkan ay faa'iido badan u leedahay dadka maqalkoodu adag yahay sababtaa waxay u suurto gelinayaan inay la xidhiidhaan islamarkaana ay la macaamilaan dadka kale
aad iyo aad buu mahadsanyay cabdixakiim maxamuud shirwac oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o da liisa shalin ay kasoo dirtay magaalada geneva halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii martida microfoonka waxaa inoo hayay wariyaheen london ridwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadli doonnaa heshiiska dhex maray somalilan iyo sharikadda d b wold ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta waxaana barnaamijka marti ku ah maxamed faarax xirsi oo ah guddoomiyaha akaademiga nabadda iyo horumarinta oo fadhigoodu yahay magaalada hargeysa ku soo dhowo barnaamijka maxamed aad baa u mahadsantaha waa kaaga mahad celinaya wakhtigaaga waa la socotaa heshiiska dhex maray somalilan iyo imaaraadka iyo ethoobiya saddex geesoodka ahaa heshiiskan muxuu uga dhigan yahay somalilan ayay kula tahay bismillahi raxmaan raxiim hadda walaal heshiiskani waa runtii somalilan wuxuu uga dhigan yahay wax weyn buu uga dhigan yahay sababtu wax weyn uga dhigan yahayna waxa weeyaan somalilan muddo dee dho ku dhow dhowr iyo labaatan sanadood xashi siyaasadeed bay ku sugneed laakiinse koritaanka dhaqaaluhu wuxuu ahaa mid aada u liita somalilan waxay ahayd mid ka qoqoban oo isolatorka ah ama aan xidla lahayn dunida kale caalamka mid aan xirin kaalmada caalamka wadamada cikaafal ay helaan marka arrintani waxay furfuraysaa dhaqaalihii ayay furfuraysaa waxay awood somalilan usiinaysaa iyo shacabkeedaba inay ka qayb qaataan horumarka dhaqaale iyo koritaanka dhaqaale ee gobolkan geeska afrikan ku noolhay ka socda marka arrintan waa runtii wax weyn bay katiraysaa somalilan ka sokow arrimahan ku saabsan kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaabuurka inay qayb ka qaadanayso maalgelinta noocan oo kale ah waxyaaba aad isleedahay laftirkeeda haddii dhinac laga eego waa khasaaro somalilan ay wajihi karto ma kuu muuqataa walaal hadda waxa weeyaan heshiiska soo khasaarihiisa iyo dee faa'iidadiisaba uu leeyahay waxyaabaha la odhan karayo ee la taaban karayo ee la isleeyahay saameyn buuda ay ku yeelan kartaa somaliland mustaqbalka dal la ictiraafsan yahay oo baynka ma aha arrintani laakiin se anigu waxaan filayaa inay soo dedejinayso isla markaana bedelayso siyaasadihii wadamada geeska africa gaar ahaan etoobiya iyo siyaasadihii carabtu ay ka lahaayeen somaliland oo ahayd ilaalinta midnimada soomaalida ilaalintooda inay taasi ay imika isbedeshay oo heshiiskan uu qeyb weyn ka qaadanayo marka waxay la tahay aqoonsi la-aanta somaliland oo keliya ayuunbaa noqon karta riskiga weyn heshiiskan ku duugan ama uu leeyahay laakiinse waxay taasi horseedaysaa inay somaliland ku doodo oo ay runtii intii hore maanta waxay haysan waxaan lagu tilmaamo todka leverage oo ah inay haysato waxay ku doodi karto marka maanta hadday etoobiya oo wadamada id igad igadna etoobiya saameynta ugu weyn leh carabtuna waan ognahayo alliancega ama kooxaha kala jagay carabta ee qatar iyo ay kala hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadku somaliland imaaraadka iyo sacuudiga ay raacday wayna ognahayo imaaraadku wuxuu runtii siyaasadaha carabta qeyb weyn ka ay ka ciyaaraan marka haddii ay somaliland isku xidho etoobiya oo regionkan ay kulanahay influence weyn kule siyaasadeeduna ay ka taliso iyo imaaraadka iyo sacuudiga oo iyaguna carabta influence siyaasadeedu ay ku leedahay runtii saameyn weyn haddii labadaas somaliland maanta isku xidhay oo ay ka faa'iidaysato taasi waxay bedelaysaa mustaqbalka siyaasadeed si u ekaan heshiiska haddaan usoo noqonno waxaa qaybka ethoobiya oo boqolkiiba sagaal iyo toban yeelan doonta saamiga ka soo baxa dekedda dad badan way la yaaban yihiin in ethoobiya ay qayb ka qaadato arrintan weliba marka la isku daro ethoobiya iyo somalilan waxaad moodaa in weli imaaraadku ay saami ahaan aada u badan yihiin maxaa ethoobiya soo dhexgeliyey heshiiskan ay kula tahay qodobada dekedan ballaarinta dekeda marka ugu horeysa looma sameyneyn oo looma balaalinayn oo dhaqaalaha intaa badan ee faraha badan afar boqol iyo laba iyo afartanka milyan looma gelinayn suuqa somaliland looma gelinayn waxaa loo gelinaya waa suuqa etoobiya ee koraya weliba dhaqaalaha ethoobiyan uu ku koraya boqol kiiba toban marka cidda loo jeedo ee wax laga iibinayo ee dekeda loo kordhinayo ee suuqa la taargad yeelanaya waa suuqa etoobiya inay etoobiya wax ku yeelato sheeriska dekeda qeybna ka noqoto maamulka kambaniga maamulka dowladda dekeda runtii waxay waxay soo kordhisa mooyaane lama filayo inay wax xumayso dhaqaale ahaan somaliland waxay kaga faa'iidaysan kartaa in suuqa etoobiya ay awood u hesho somaliland in waxyaabaha somaliland ka yimaada ama waxyaabaha ganacsada somaliland ay dibadda ka keenaan in suuqa etoobiya la geen karayo oo somaliland ay wixii trade agreementkii ama heshiiskii dhaqaalaha ay somaliland etoobiya kula geli karto nineteen percentkan etoobiya waxay bixinaysaa sheerkeedii oo shirkaarimaha dowladda somaliland uu ku qiyaasay siddeetan milyan inay ku iyaduna ay investmentiga gelinayso marka maadaama uu qofkii isticmaalayay clientkii ama qofkii marketkan ama suuqan isticmaalayay ama suuqii la isticmaalayay qofkii haddii etoobiya noqotay wallahi anu ma filayo in hudasas weyna laga qaado xiriirka siyaasadeed ee somaliland iyo etoobiyana aan usoo noqono aan usoo noqono arrimahaas waa la socotaa sharikadan d b world waxay muddo maamuleysay dekeda weyn ee dooraale ee jabuuti jabuuti hadda dabcan waxaad moodaa inay ka noqoto heshiiskaas maxaa xilligan kusoo beegay in d b world oo dhinaca jabuuti ka soo tagtay oo heshiiskii ay kula jirtay dowladda jabuuti ay ka baxday in somalilan ay xilligan heshiis la gasho hodda heshiiska dooraale ee dowladda jabuuti iyo d b o galeen laba kun iyo lixdii oo mashruucaasina dowladda laba kun iyo sideedii uu bilaabo dhismihiisu kolley waa heshiis udhexeeyey jabuuti iyo d b o iminka la-aantii ka dhacday d b o iyo jabuuti waxay keentay inay d b o ay raadiso meel kale sidaanay u u luusgarayn ama sidaanay u lumin suuqa etoobiya oo runtii dhaqaalo badanna ay kasosho si aanay u luusgarayn ayaa waxay noqotay berberi ama somaliland waxay noqotay meesha keliya ee juqraphically na u dhow strategically ama ku habboon dekena karayo corridorka berbera iyo iyo isku xira etoobiya inuu ka dhow yahay marka arrimaha markay aragtay d b world waa arrimaha keenay waa duruufaha keenay inay noqoto somaliland ama berberiyo ay noqoto meesha keliya ee ku habboon in d b world ay ka maalgeliso markaana ay suuqa etoobiya ay weli kusii xidhnaataan laakiin dad badan oo oo reer somalilan ah oo qaarkood siyaasiyiina waxay qabaan in aan la isku halleyn karin sharikadan oo mararka qaarkood ay suuragal tahay in waxa jabuuti hadda iyo ayada ay u kala furteen ay qayb ka noqon karto musuq maasuq ama isdabamarin arrimahaas ma isleedahay laftirkooda waxay u baahan yihiin in si gaara loo eego oo loo qiimeeyo
walaal si fiican dowladdii iminka ka horeysay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi ee dowladdii ka horeysay madaxweyne axmed siilaayi uu hogaaminayey eedeymo badan oo la xidhiidha arrinta d b world iyo arrinta dekeda berbera oo musuqmaasuq la xidhiidha dee ayaa soo baxay oo waktigaa jiray waa eedeymahaasina runtii qaar la taaban kara iyo qaar aan la taaban karinba way lahaayeen laakiinse maanta dowladda somaliland ka jirta dowlad looga shakisan yahay ama looga baqayo waa dowlad cusub mandate dadka haysata markaa dowlad looga baqayo musuqmaasuq inay arrintan ku samayso masiirka umad ma aha ilaa imikana wax cadeyna lama hayo heshiiskaas saddex geysoodkiina kii hore ee markii hore d b o iyo somaliland ay wada galeen waa ka bedelay heshiiskaas saddex geysoodka etoobiya somaliland iyo d b world lagu la sameeyey marka arrimahaasi hadhow mustaqbalka garan kari mayno qaabka u ekaan doonta laakiinse intan imika arkayno runtii waa waa arrin wanaagsan laakiinse kolley heshiiskaasi wuxuu baahayay in baarlamanka somaliland la hor keeno baarlamanku ka dhiskaas gareeyo laga gareeyo processkii caadiga ahaa iyo sharciga ahaana insha allah billahi keli maro heshiisyada noocan oo kalea weliba heshiis soddon sano qaadanaya ma sahlana marka la eego somalilan waxa ictiraafa ilaa iyo hadda dunida kama haysato marka laga hadlayo sharciga maalgashiga inkastoo somalilan ay leedahay sharci maalgashiga haddana mar haddaan la aqoonsanayn waxaad moodaa in taas laftirkeeda ay caqabad ku noqonayso oo wixii looga baahnaa somalilan iyo dunida kale mararka qaarkood aan laysku dheelitiri karin laakiin dhinaca haddaan eegno soomaaliya waxaad la socotaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya ama dowladda soomaaliya ay heshiiskan ka hor timid oo ay u aragto inuu yahay mid aan waafaqsanayn sharciga mid aan ayaga lagala tashan saameyn intee la eg ayay kula tahay in heshiiskan laftirkiisa uu caqabad kala kulmi doono mar haddii dowladda soomaaliya ay ka hor timid
arrintaa laba loo kala qaadi karaayo midi waa arrin waa dood sharciyeed midna waa dood siyaasadeed haddaan ku horeeyo dooda sharciyeed sida dee maaragtay sharciga caalamigii uu qabo ama african unionka midowda africa iyo qaramada midoobey iyo wadamada kale dee caalamku si ay qabaan waxay wadamadaasi dunidaasi aaminsan tahay dowladda keliya ka jirta soomaaliya in tahay dowladda muqdisho ka jirta markaa iyagoo ku xisaabinaya somaliland inay qayb ka tahay taas inkastoo xaqiiqda siyaasiga ay taa ka duwan tahay oo aanay taasi jirin laakiinse sharciga caalamiga suuqa waa sida marka haddii sharciga caalamiga la eego waxa weeyaan arrintaasi saameyn bay yeelan karta soomaaliya waxaa u furan dacwad xaraysato iyadoo de dacweynaysa etoobiya iyo imaaraadka iyadoo ku dacweynaysa inay somaliland oo se iyada u aragto qaybtaa soomaaliya inay heshiis la galeen marka iyadoo dee proceskaa sharciyeed way mari kartaa wixii ay xalaf ku leedahay ka qaadana way way ka qaadi kartaa ugu maraynayo laakiin
waaya maraya ugu maraynayo waa gartay wado siyaasiya sidaad la socoto wadahadallo ayaa muddo soo socday u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya hakad ayaa ku yimid mar kale waxaa la filayaa wadahadalladaas inay jabuuti ka furmaan marka ma isleedahay somalilan halkaas laftirkeeda caqabad ayaa uga soo wajahan mar haddii soomaaliya oo weli aanay kala bixin aanay kala tashan heshiiska noocan oo kale ah
walaalo waa wa wa wa waa dood saxa wadahadalladaasi de waxay socdeen iminka muddo lix sanaa oo dowladdii dowladdan ka horreysay baa bilowday wax midadho loo wanaagsana kama iman kuwa iminka la bilaabayaana haddii aan la bedelan qaabkii ay u socotayna wax midadho loo wanaagsana ka iman maayaan waa waa jiidanku jiide waa aragti siyaasadeed oo aan runtii aan meel fogaarsiisnayn laakiinse heshiiskan su-aasha waxa weye heshiiskan saameynta leeg buu ku yeelanaya wadahadalladii somaliland ee soomaaliya socday uma uma uma waxaan u arkayaa in cidda maanta haysa ee leh waxaa lagu xadgudbay macnihii sovrenatigeyga ama midnimadii ummadda soomaalida lagu xadgudbay waa dowladda federaalka ee soomaaliya somaliland waxay u arkaysaa waxay xaq u lahayd inay haysato dhulkeedii oo iyadu ay maamusho oo iyadu ay ka taliso oo iyadu ay awoodii u leedahay oo iyadu ay ku tasarufo karto si ay doonto dowladda somaliland ay somaliland u arkaysaa inay cid heshiis kula gashay shacabka somaliland intooda badna waxay arkayaa in heshiiskaasi uu dhaqaale iyo furfur siyaasadeed oo fara badan dhaqaale uu soo kordhinayo marka cidda cabanaysa ee inta badan ay ka imanayso cabashadu waa waxaweye waa dowladda federaalka waxaanay ku xiranta iyadu say u aragto say iyadu u balance garayso ama u dheeli tirto isku dheeli tirto inay wada hadaladii sii wado oo ay good spirit ay kusii wado wanaagsan ama inay tiraahdo somaliland wada hadaladii meel ma gaadhaya oo runtii arrimihii masiiriga ahaa ee ummadda soomaaliyeed bay meel kaga dhaceen oo ah heshiiska caynkana laakiinse arrintani ma aha somaliland iminka haddii dowladda federaalka soomaaliya ay arrimahan ka hadasho somaliland oo keliya lama hadlayso walaal waxay la hadlaysaa dunida carabta ah ee majoritigeeda ah imaaraadka iyo sacuudiga waxay la hadlaysaa dowladaha geeska africa gaar ahaan etoobiya marka somaliland ma aha maanta ma aha arrintan arrintan kama dhexayso keliya hargeysihii muqdisho maaha waa arrin taa ka ballaaran walaal oo siyaasad siyaasadda geeska saameyn ku aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga maxamed okay intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey maxamed faarax xirsi oo ah guddoomiyaha akaademiga nabadda iyo horumarinta oo fadhigiisuu yahay magaalada hargeysa intaannu kulmi doonno mar kale waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgeliya
waa tahay ridwaan xaaji cabdiweli aad buu u mahadsanyahay barnaamijkaasi isaga ayaa nala socodsiinaya martida microfoonka haatanna caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington qodobadaan idinku haya caawiya caweyska waxaa ka mid ah dad timaha iska dhukura xataa sunniyaha indhaha iska xiidra dumarka iska ilaaliya inay u dhowaadaan oo xataa aan gacanta waxba looga dhiibi karin dharkooduna yahay go iyo qayd oo ku nool waddamada dunida qaarkood ma guursadaan iyaal ma dhalaan dadkana ma dhex galaan waxay ku nool yihiin kambalka ama goobtaa lagu cibaadaysanay dharkooduna hal dhar unbay gashadaan waxa weyaan maro oranja waa isku duubaan oo ay sida garayskoo kale garabka uga tuuraan oy garabka uga tuuraan waxaa kale oo aan barnaamijka ka maqnayn qaybtii halabuurka iyo heesaha aynu ku bilowna ee sida intiinnii dhegaysatay barnaamijyadii caweyska washington ee toddobaadyadii lasoo dhaafay aad ku maqasheen qayb ka hadlaysa daafaha dunida iyo dhaqamada kala duwan ee ay leeyihiin dalalka caalamku waxaynu toddobaadkii hore wax ka ogaanay dalka maleysiya welina waxaynu joognaa koonfurta qaaradda eshiya bal aynu caawana u tallowno dalka ay dariska yihiin ee tailan tailan waxay xuduud wadaagaan waddamada maleysiya mayamaar iyo kambodiya waana mid ka mida dalalka waayahan dambe aadka ugu horumaray dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo wax soo saarka beeraha iyo weliba tiknolojiyadda dalkaasi waxaa loo yaqaanaa carrada soo dhoweynta iyo dhoolla caddaynta waxaa sannad kasta booqda malaayiin qof oo dalxiisayaala oo dunida ka kala yimi waxaana dadka waddankaasi leeyihiin dhaqamo aad uga duwan afrikaanka mune axmed cumar oo ah gabadh dhallinyaro ah oo dhowaan dalkaasi u tagtay shir lagaga hadlayay nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada oo lagu casuumay konton dhallinyaro afrikaan ah ayaa iiga warantay muddo dhowr toddobaada oo ay dalkaasi joogtay waxyaabihii la yaabka ahaa ee ay ku soo aragtay muna kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington mahadsan sahra aad baan kuugu mahadnaqayaa wadanka tailand caasimadiisu waa bangkok luqada lagaga hadlaa waa tai waxaa soo raacda luqad chineaska ay ku hadlaan ayaa soo raacda diinta ugu wadanka laga haysta ta koowaad waa buddhism ta labaadna waa islam tiro yar ayaa aaminsan diinta kristanka wadanku waa wadan boqortooyo oo waxaa ka talisa boqortooyo munaybal waxaad sawir iga siisaa markii kuugu horreysay ee dalkaasi tailand oo dabcan halkii aad ka tagtay aada uga fog dhaqan ahaanna aada uga duwan noloshuna ay ka duwan tahay markii ugu horreyseed halkaa tagtay waxyaabihii ku soo jiitay aada xusi karto
runtii haddaan adaalkan kusoo ko waxa laga yaabaa inaanan kusoo koobi karin runtii dalka thailand oo markii hore aan xoogay kasii yar akriyey siduu yahay iyo markii dambe sidaan arkay runtii wuxuu ahaa wadan aada iyo aad cajaayibaadkiisa iyo dhaqamadiisa iyo iyo waxyaaba u gaara leh runtii ugu horeyntiiba markaan aanu ka degnay madaarka madaarku ahaa madaar aada u weyn waxa ugu horeysaan dareene wuxuu ahaa in waxa meel walba jooga dad dalxiis u jooga wadankuna waa wadan caan ku ah dalxiis wuxuu leeya jasiirado aada u qurux badan sidoo kale wuxuu leeyahay wedi ayaa ku dhex yaala caasimada bangkok sidoo kale wadanku wuxuu caan ku yahay maroodiga maroodigaas qof wuu korayaa ama uu la ciyaarayaa ama uu la dabaalanayaa activities noocaasa ayaa la sameeya marka dadku runtii waxyaabahaas ayay xiiseeyaan iyo dhaqamadooda goonida sidaas darteed bay caasimada bangkok ay runtii noqotay labada kun iyo lix iyo tobankii caasimadii loogu dalxiiska badnaa adduunka waxaan soo arkay suuq laydhaa suuqa sabeeya ama floating market suuqaas oo gebigiisaba ah dooniyo wax lagu dul iibinayo adigoo ah qofka suuqa wax ka iibsanayaana doonibaa saaran tahay dhammaan dadka wax iibinayaana doonibay saaran yihiin suuqaasoo aada cajaayibaadkiisa ulahaa oo dadku ay aada uga dalxiis tagaan ugana soo tukaamaystaan marka maxaa laga soo iibsanayaa cunto dhaar alaabo kala duwan mise wax kasta ha waxaa laga siibsanaya waxyaabaha hadiyadaabay qaar hayaan dooni walba waxay haysaa runtii wax u gaara waxyaabahay caanka ku yihiin bay ku iibinayaan khudradda lagu iibinayaa cuntaa lagu iibinayaa waxaa jira laba suuq ayay leeyihiin suuq waa mid weyn oo suuqa weyn ee sabeeya ay dhahdaan midna waxa weeyaan wediga dhex mara bangkok ayaa doonibaad raacaysaa kadib doonida markaad raacdo meel ayay doonida aada istaagaysaa kadib waxaa kuu imanaya dooni yar yar oo iyaguna wax iibinaya markaa kaana waxay dhahdaan suuqa sabeeya ee yar waan gartay marka waad sabaysay laakiin kaa waad raacday soo maha isaga
aad iyo aad aad iyo aad runtii aad bay uxiisa badan qof adiga dooni saarana dooni kalena aad ka adeeganaysid aad aad iyo aad dhaqanka dadka maxaa ku cajabiyey eed ku arag waxyaabaha aada u cajabiyey waxaa kamida gacanta iskama salaamaan oo handshakinka ma sameeyaan amaba hab isma siiyaan sida keliya isku salaamaan waxa weya inay labada gacmood intay ka saaraan ay foorarsadaan adiga oo ah qof dalxiisaayo tegay si kastood qof asxaab ugu samaysato ama si kastood qofaad isku wanaagsan lagama yaabo inaad aad gacanta ujiiso aad gacanta ka salaanto kaasi aanad ugu degdegin waa lagu sii sheegay waxaa laga odhanaya gacantaada waad isgeceshanaysaayo qof kastaas unbaad labada gacmood intaad isa saarteen wejiga u dhaweyso unbaad sidaa u salaamaysaa waan gartay waxaa laii sheegay ina dad aada kalo haha soco waxaa kaloo walaal jiro oo ku badan oo meelo badan ku arkaysaa dadyagan muunkaska loo yaqaano dharka orange kaa gashan ayaa runtii wadooyinkaad ku arkaysaa goobahan lagu cibaadaystaad ku arkaysaa dadkaasna aad bay ugu badan yihiin maxay yihiin dadkaasi guud marka ahaan wadanka dadkaasi waxa weeyaan waa dad maxaan odhan karaa waa dad horta aaminsan diintan buudhisanka islamarkaana noloshooda oo dhan u khaas yeelay inay gaar noqdaan marka dadkaasi ma guursadaan iyaal ma dhalaan dadkana ma dhex galaan waxay ku nool yihiin un tembalka ama goobtaa lagu cibaadaysanay dharkooduna hal dhar unbay gashadaan waxa weyaan maro oranja waa isku duubaan oo ay sida garayskoo kale garabka uga tuuraan
oy garabka uga tuuraan aada iyo aad marka dadkaas rag iyo dumarku markaa ma isku dhar baa munaay ma rag iyo dumarkuba ma orangekaasay May.
xidhanayaan oo sidaasay May.
Mhm.
rag waxay gashanayaan orange dumarkuna cadaan bay gashadaan laakiin dumarku kuma badna laakiin way jiraan dumarka men baa u yaqaanaan ragana monks bay u yaqaanaan marka raggaa ka badan laakiin dumarkuna way jiraan dumarku dhar cad bay iyaguna gashadaan waan gartay marka iyaguna waa garaysan yihiin mise waa toob oo kale u xidhan yihiin
iyaguna saasoo kale way garaysan yihiin timahana way dhikurayaan dhammaan timaha oo dhan ee timaha madaxa ku yaala iyo xataa sunayaasha wax tima a iskuma reebayaan jidhkooda iskuma reebayaan haa timaha way Cajiib.
xeerayaan haddii uu nin yahay ma laga gabadh ma guursanayo iyaal lama dhalayo haddii gabadh tahayna sidaasi lamida sidoo kale em, dumarka mm, ama ma salaamayo ama wax toos gacanta inta salahaan ninka monkka ah ee gacan toos waxba ugama qaadan karo salahaan haddaad shay u dhiibayso shayga uma dhiibi kartid waa inaad shayga meel u dul saarto kadib uu ka qaato ama dhulka u dhigto kadib uu ka qaato maxay Ama ku aad macneeyeen maro- sidaa u dul saarto marka waxay ku macneeyeen waxay dhahdeen waxay iska ilaalinayaan in wax interaction ay dhex maro eh, iyaga iyo dumarka xataa haddii aad doonta inaad sawir la gasho ood gabar tahay eh, lama geli kartid oo ma ag istaagi kartid waa inuu nin idin dhexeeyaa oo ninka aad- inuu qof idin dhexeeya kadib aad ninka aad kusii xigtaada doonteed inaad sawir la gasho cajiib waan gartay marka xataa sidee waxay ku yihiin marka walaalahood iyo hooyadoodba xataa saasay ku yihiin oo xataa hooyadood ma eh, saasoo kale wax iguma diidi karaan ama ma ag istaagi karaan marka sidaas darteed bay ugu nool yihiinba macbadka oo aanay uga soo bixin si ay iskaga ilaaliyaan xiriirka dhex mari kara dumar ama ama dadka kaleba xataa sidoo kale waxaa jira oo aan aada ula yeeri jiray cuntooyinka ay cunaan sahraay aada iyo aada dee malqaacado yar malqaacadana ma isticmaalaan oo laba yaroo qori baa la isku qabtaaye kuwaas ma kuu laba suurta yaro galay qori baa la isticmaala inaad qaban karto labada qori waan isticmaali karin waan markaan gartaa markaan gobolka absaal ahaan tuulada markaan ka imanaynan caasimadda idanayni dhammaan dhulka oo dhan wuxuu ahaa dhul la beerayo ama beer baxday yacni meel yaro keliya banaani muu jiray dad aada wax wada beeranaya shaqaysanaya handwalkina ayay runtii ahaayeen dad iyaga reer jaylaan haddana waa dad dabacsan oo weji furan oo habiyo oo aana aada u xanaaqsanayn badanka dadka waxaa Oo lagu aan yaqaanaa markay aada u shaqo badan yihiin ay maalin kasta ama beer ama mashiin ama waxyaabaha inay dad cadro badan yihiin ismay saameyn shaqaday qabtaan iyo dabeecadooda waddankaas aada iyo aada isma saameyn isma saameyn sababkale wax saameynaysa kuma laha meel walba walaa waxa ku qoran eh, dhulka soo dhow dhulka dhoola cadaynta waana dad runtii mar walba farxad badan oo wejigooga farxad ay ka muuqato oo dadka dabacsan haddana maxayta aadka ugu haarooka sidoo kale waa wadan dee aada u horumaray ismaalahan runtii wadanku sidaas oo dhan buu loo yahay tusaalahaan caasimada haddee doontid inaad meel ka tagto meel tagto waxaad haysataa ilaa in ka badan malaha shan option waad oo transportation aad raaci karto waxaad raaci kartaa taxi baad qaadan kartaa ama tugtug baad qaadan kartaa ama tareen cirka marayaad qaadan kartaa ama tareen dhulka hoostiisa maraya ama amaba dooni baad raaci kartaa waaw marka runtii waa wadan ay aada uga shaqaysteen una dhiseen una horumariyeen dhammaan waxyaabaha ama la cunayo ama aada arkaysidna runtii fartooda ayaa ku yaala waxaad arkayseen waxan oo dhan ay iyagu ay wax soo saarkooga ay tahay aanu ahayn wadan caan ku ah sideena in wax walba lala soo dego waaw aad baad u mahadsan tahay munaay halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa barnaamijka caweyska ee v o a waa hagaag haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qayb kale oo ka mid a waraysigii aan dhowaan la yeeshay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska cabdirasaaq oo toddobaadkii hore waxay inoo joogtay sidii kooxdaasi aad ka tirsan tahay magaca loogu bixiyey yaad ka xusi kartaa fanaaniintii ugu horreeyey ee aas-aaska kooxda ka qayb galay saaray waana waad mahadsantay sidii aan hore u sheegay eh, waxaa leh oo magaca bixiyey xasan eh, saleebaan oo laa saalax ku magac dheer marka loo imaado haddaba siduu ku baxay qaabka ku yimi iyo tacabka uu ku baxay gruubkii dhalinyarada ahaa ee anigu dhex tegay ee isu yimi qof waliba wax uu hibo u lahaa oo ku fiicnaa qalbigaa walaala laga noqday tacab fara badan baa la wada yeeshay wax wada cun baa dhex maray eh, xaqiiq baa loo walaaloobay waaye aan ka maanta ahayn oo jiraa lagu walaaloobay dadaal iyo eh, firfircoonaanta maanta ka fara badan baa lagu walaaloobay fikrad baa timi cusub oo ku wada dhalatay dhammaan dadkii halkaa joogay waktigaa waxaa iyaduna maraykanka timi oo joogtay magacuu bixi doono hodan cabdiraxmaan waxaa la isla gartay war maadaamaaynu sidan afar iyo labaatanka saacadood wada joogno dee aynu naannaan kala maqnayn miyaynu koox nagu magacaaban oo aynu magac u bixisano eh, miyaynu eh, bixino dabadeedna fikraddii waa la soo wada dhoweeyey dadkii halkaa habeenkaa joogay ee waktigaa fikraddaasi ay ku wada dhalatay waxaa ka mid ahaa abwaanada eh, xasan saleebaan dhuxul eh, xasan daahir ismaaciil sidiiq burmad cabdi ismaaciil siciid sidiiq gahayr abwaan qiiq eh, qudhaydan kula hadlaya iyo rag fara badan fanaaniinta waxaa een, hablaha asmaa eh, xamdi kuweyn yurugeeyo khadra sinimo ifraax hargeysa hodan cabdiraxmaan gruubka inan een, ifraax tolmoon laydhaa inanta heestii hore ee barnaamijkii koobaad qaadaysaya Eh, gruub sidaas ragga waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan caydiid cabdi fanaaniinta maxamed axmed bakaal maxamed siciid cabdi b k mursal muuse macaan cabdiraxmaan mahilaax yuseego haddii ilaahay badankeeda leeyahay eh, group sidaasa oo iyaguna fara badan cabdihani xaashi cabdilaahi ka mid yahay dadkaasoo isku yimi guriga mursal baa markaa dadkan kala bari markaa joogaan markay fikraddu imanayso deg deg baa magacaa la isla qaatay waxaa dabadeedna bilaabay in la qorto heerar dabaqaya amaawiirta kala dambeynta iyo kooxda waa la isdiiwaangeliyey magacyo fara badan ayaa la diiwaangeliyey oo dadka aan kusoo tiriyey oo dhana sidaasaa magaca kooxda iyo fikraduba ay ku timi waan gartay bal markaa intaa haddii aynu kaga soo gudubno aas-aaskii magaca sidii kooxda loogu bixiyey iyo barbilowgii kooxda xidigaha geeska ee heesihii baan jeclaan lahaa inaynu inagiyo dhegeystayaashuba qadar ku wada nasano heesteed inoo soo qaban lahayd waxaan soo qaban lahaa hees ay qaado fanaanada odan cabdiraxmaan oo la yidhaha naf jacayl ku xiray heestaasaan soo qaban lahaa oo ka mid ah heesahan sameeyey heestaasaan noo soo qaban
lahaa isleedahay ruuxaa warkaahay warka siidintaa tahay sida xinta beenkiimaybintadhaadiyo waayimay sidee adimey irintaad isleedahay ruuxaa warkaahay warka siigintaa tahay sida xinta beenkii ilmaybintidhaadiyo waayimay sidee adimey jacaylku helay helay haygu diibay samirkehaygu diibi samirkee ku har ayaankiyo ayaankiyo ayaankiyo nasiibka jacaylku helay helay haygu diibi samirkee
intaa haddii aynu heestaasi kaga nimaadno weli waxaynu kusii soconaynaa barnaamijkeenna waxaa tahay afhayeenka kooxda xidigaha geeska su-aalo badan oo bulshadiis weydiinaysaa jirta ee waxaa soo noqnoqda khilaaf soo dhex gala kooxda xidigaha geeska oo marba waxaa laga saaraa xubno ka tirsan kooxda qaarkood dibba uga soo noqdaan qaarna ee waxaa filaya inay weli bannaanka ka joogaan maxaa kooxda inta badan ku soo celceliya muranada iyo khilaafka weliba dibadda usoo baxa saaray bilcaaligu abasada uu la dhashay oo haabiil iyo qaabiil marka laga soo bilaabo basharku fikradaha kala duwan damacyada qaar aragtiyaha la iskaga hor imanayo intaba way la koobsadeen nolosha biniaadmiga khilaafyada soo noqnoqda ee xidigaha geeskuna wuxuu ka mid yahay khilaafyada nolosha kale ee mid qoys leh ee mid qaran leh ee mid qof iyo qof kalaa leh dabcan waxaa kale oo jira rag iyo dumarba fariidaa isugu yimi meel intaas soddon qof oo wada caana oo wada karti leh oo wada dhiira isugu yimaadeenna waa la iska hor imanayaa fikradaha la isku qabsanayaa mararka qaar guruubo fikrada kala wataa loo qaybsanayaa dabcan weliba fikradinama xuma ee qolo kasta fikradeeda ayaa laga yaabaa inay u aragto ta saxa ah khilaafka ugu badan ee xidigaha geesku wuxuu ka dhashaa aragtiyaha kala duwan ee la yskaga hor imaado dabadeedna waxa ay banaanka uga soo baxdaa mararka qaar guriga iyo xayndaabka xidigaha geeska dabcan waa runtaa marar badan ayaa khilaafka xidigu soo noqnoqday maxaa siciid cabdi oo iminka ugu dambeeyey oo ku dhawaaqay inuu xidigaha geeska banaanka ka istaagay iyo markii ugu horeysay ee xubno xidigaha geeska kooxda ay dibadda ka tagaan oo ay ka baxaan oo iyaguna sidaa bika ay ka maqnaadaan ilaa iyo maanta way jiraan isbedbedelka xubneed ee kooxda ku imanaya haddana walaalnimadu waa goobteedii wada dhalashadu waa barteedii wax wada lahaanshuhu waa halkeedii hadduu xasan saleebaan oo kooxda maalin dhaweytoole xubnaha kooxda ku dhawaaqaan xilkii in laga qaadan yahay hadduu b k oo iminka ka baxan yahay haddii qolo qalobo iminka ka maqan oo hodan leh oo macaan leh oo yurubna ay tahay taacaabka ay ku leeyihiin baa ka badan halkay ka maqan yihiin Eh, mar kalen dhinacii heesaha ku noqonaynaa gaar ahaan heesaha aad adigu ereyadooda hal abuurtay heesteed inoo soo qaban lahayd cabdirisaaqo sida uu wadnuu wehelkaaga rabo wadeeciyo aduu warwareegan waxyeliyo anaa warwarkuna radine adna wada jirkiiyo ha ka tegin wanaag Ya wada qaada salaam.
nimcaan cabdiraxmaan xasan ilaa iyo yuri maxamed cabdi yeeyo cabdirisaaqow inkastood ereyada samayso dee ma la odhan karaa xataa codkaaga marka la dhegeysto maca heesaha waad ku fiicanta inaad qaado waxaan aaminsanahay fikrad tiraada wixii lagaaga fiicnaanayo looma dhawaado shayga waxaa loo daayaa qofka kaaga wanaagsan dabcan aniga codka waa laygaga fiican boqolkiiba weliba sagaashan sidaas daraaddeed waxaa qofka saddexaad iyo ka afraad iyo ka sanaad iyo noqonayso ahe wixii kuu geeyaa faduura codku hibadayda maaha laakiin sugaantii baa hibadayda marka wixii iyaga intaa hibada ay u leeyihin baa ku adkaysanaya waan gartay Eh, heestaas si aynu wada dhegeysano sida uu wadnuhu weelkaaga rabo odaciyoodu walwal iiga dhow
waxyaliyohana warwarkula raabine adna wada jirkiyo ha ka tagin wanaag
kulkuwa waa baryaba wiilasha indhuu iyo kuwaayino wejigaaga tabin
naftan waayo badan waxaanay ku tidhi yaywe hanine wasiisiga ka dhow
kulkuwa waa baryaba wiilasha indhuu iyo kuwaayino wejigaaga tabin
naftan waayo badan waxaanay ku tidhi yaywe hanine wasiisiga ka dhow
waqti badan kalgacal dhafwalaacsanayd badawayso iyo dhandhe dhandhe dhandhe webi jacayl
waayahe axdi way noqdiyo waxyeelada darteed yaana way maroodhan
waa waa tahay intaa haddaynu kaga soo gudubno codka nimcaan hilaaciyo yurub geenyo gabagabadii barnaamijkeenna qaybtan caawa ayaynu joognaa bal hees ad adigu noo soo qaban lahayd ma jirtaa waxa soo qabanaya hash cabdixani xashi cabdilaahi qaado adoo qaba nabaradiisa jacaylka nitaaqadiisa qof aad u nugushay xaggiisa ma deysin istiixadiisa heestaasan noogu soo gudaa nabilah aad iyo aad baad u mahadsan tahay qaybtan caawa iyo waraysigeenna intaasi ayaanu ku joojinaynaa intaynu toddobaadka dambe isugu imanayno barnaamijka caweyska washington waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo adoo qaba nabaaradiisa annaguna sidaas intaas ayaanu idinkaga tegaynaa anigoo maxamed cabdi saare cabdixmed iyo bashiir abi karo dhammaanteedinla sidaas iyo fiid wanaagsan
waxaad nacabtahay dhibtiisa ma raadisid niyad jabkiisa naftaadana waad alla waad adana waad ku soortay waxaad nacabtahay dhibtiisa ma raadisid niyad jabkiisa naftaadana waad alla waad adana waad ku soortay nayayira waa agtiisa nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad u dayiisay nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad nasiib aad leedahay weeye nasiib aad leedahay weeye nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad u dayiisay nolosha isagaad isagaad nolosha isagaad ku soo